habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah bisha mayna waa afar iyo toban sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dt com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa dhegaystayaal ka mid a shir ku saabsan dib u eegista dastuurka oo lagu qabtay magaalada muqdisho waraysi ayaannu idinkaga haynaa horta kow dastuurka dhowr waxbaa laga samayn rabaa midba horta waxaa waxyaalaha technicalka ah oo ah luqadda ku saabsanoo qaarkood waxyaala iska hor imaanaya jiraan waxyaala soomaali u khaldan yaha jiraan waxaas in la nadiifiyo waayo badideedna waa la soo qabtay waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha sasar awdan saamo iyo aqad siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexasho iyo rooris sina waxaadan kaga maag helayn nalagu soo saarin waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa maanta oo axad ahayd tijaabisay gantaal kuwa ridada dheer oo gaari kara ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo kilomitir aqalka cad ee looga taliyo maraykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka inay kuuriyada waqooyi saaraan cunaqabatayn adag goor sii horreysay oo maanta ah dowladaha jabaan iyo kuuriyada koofureed ayaa si kulul u cambaareeyey gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday waxay tallaabadaasi ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka islamarkaana ku xadgudbaysa qaraarkii qaramada midoobey ee barnaamijka hubka kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe ayaa ku amray dowladdiisa inay heegan gasho shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii kacaysa ee gobolka halka ruushka uu sheegay in uu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee ay riday dowladda kuuriyada waqooyi
waxaa dunida kusii faafaya weerarada lagu jabsanayo kombyuutarada iyadoo ilaa iyo hadda haatan kooxaha weerarka geystay ay jabsadeen tobanaan kun oo kombyuutaroo yaalla dalal badan oo caalamka ah dhammaan kombyuutarada la jabsaday ayaa isxidhaya taasoo ay adag tahay in la isticmaalo ilaa lacag madax furashaa la siiyo kooxda weerarka geysatay khubarada aqoonta u leh ammaanka kombyuutarada ayaa sheegay in kombyuutarada gaarka loo leeyahay ee barnaamijyada ku jira ay yihiin kuwii ugu dambeeyey laga yaabo inay ka badbaadi karaan weeraradan talooyinka loo jeedinayo shirkadaha iskale kombyuutarada la weeraray ayaa ah inaanay lacagta madax furashada ah ee gaadhaysa saddexda boqol ee dollar aanay ku bixinin hanaan lacageedka loo yaqaano bitcoin taasoo ah nidaam lacageed digital ah kaasoo ka kooban xarfo iyo lambaro ay adag tahay in la tix raaco cidda isticmaalaysa madaxweynaha ugu da-da yar ee soo mara dalka france tan iyo naboleon banabert ayaa axaddii maanta loo dhaariyey xilka kadib munaasabad ka dhacday magaalada baris emmanuel macron oo ah sagaal iyo soddon jir madax ka ah xisbiga ay siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa noqday madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda france madaxweynaha xilka ka degay francois holand ayaa kusoo dhoweeyey qasriga madaxtooyada ee ilasi ka hor inta uusan holand istaagin balakoonka madaxtooyada si uu u eego milicsigiisii ugu dambeeyey isaga oo madaxweyne ah hadal uu ka jeediyey munaasabadii caleemasaarka ayuu madaxweyne macron ku sheegay in hadafkiisu uu yahay cusboonaysiinta iyo mideynta jamhuuriyadda shanaad ee france madaxweyne mideynta faransa ayaa u muuqata howl aanan sahlanayn kow iyo labaatan milyan ayaa macron u codaysay wareegii labaad ee doorashada toddobaadkii hore laba iyo toban milyan waxa ay taageertay hogaamiyaha xisbiga midigta fog malaayiin dad ah ayaanan usoo bixin doorashada halka afar milyan oo ruux ay jeexjeexeen warqadihii doorashada taasoo ay ku muujiyeen inaysan ku qanacsanayn labadii musharax ee doorashada ku tartantay
ra-yu run cusub oo dadweynaha laga qaaday ayaa muujinaysa in badi dadka maraykanku ay kasoo horjeedaan eryiddii uu madaxweyne trump eryey madaxii hay-adda f b i da james comy ra-yu rurin ay wada sameeyeen telefishinka m b c iyo wargeyska the wall street journal ayaa muujinaysa in sagaal iyo labaatan boqolkiiba dadka ra'yigooda la qaaday ay ogol yihiin eryidda comy halka siddeed iyo soddon ka kalena ay kasoo horjeedaan tirada soo hadhay ayaa iyagu sheegay inaanay macluumaad ku filan haysan si ay ra'yigooda meel u raaciyaan hase yeeshee dadka iyagu sida soke ula socday wararka eryidda degdega ahayd ee komi ayaa konton iyo saddex boqolkiiba ay kasoo horjeesadeen halka saddex iyo soddon boqolkiiba ay ogolaadeen madaxweyne trump ayaa dhinaciisa sheegay in madax cusub oo f b i da yeelata laga yaabo inuu soo magacaabo dhowrka maalmood ee soo socda hase yeeshee qof kasta oo uu noqdaa waxa uu mari doonaa su-aalo adadag oo kaga imanaya xubnaha aqalka sanadka si ay u ansixiyaan
fiid wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington aan ku horeyno dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa ay waday wadatashiyo dadweyne oo looga hadlayo dastuurka soomaaliya dastuurka soomaaliya ayaa ah mid qabyo ah waxaana uu u baahan yahay dib u eegis meelaha isha lagu hayo waxaa ka mid ah maqaamka ay yeelanayso muqdisho awoodaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe muqdisho waxaa ka furmay shir ay ka qaybgalayaan wasiirada dastuurka maamulada ka jira soomaaliya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay waxyaabaha ugu waaweyn ee xilligan ay tahay dib u eegista maqaamka muqdisho dhegeystayaal iga raalli ahda waxaana uu waramay wariyaheena ismaaciil xuseen farjar howlaha ugu waaweyn ee horyaalla dowladda soomaaliya waxaa ka mida dibu eegista dastuurka iyo qabyatirkiisa golayaasha baarlamaanka ayaa dhowaan magacaabay guddiyo ka howlgala dibu eegista dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka dastuurka ee soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha dibu eegista dastuurku halka ay marayaan
saa ogtihiin dastuurkii markuu la soo bilaabay waxay ahayd labadii kun iyo lixdii labadii kun iyo lixdii wuu soo jiitamay wax badan waxaa dhacday kabacdi labada kun iyo kow iyo tobankii markaan anigu wasiirka noqday waxaan dhaxlay qabyo qoraal oo ay soo diyaariyeen gudiga madaxa bannaanaa dastuurka oo madaxa bannaanaa kii baan marka ku shaqaynay muddo sanad gudihiisa aan soo hagaajinay kaas baa markaas kabacdi labada kun iyo labaiyo tobankii gole siddeed boqol iyo labaatan iyo shan qof ah ayaa ansixiyeen ku ansixiyeen iskoola bulisiya kaasna waaye midka hadda dowladda ku dhisan tahay oo baarlamaanka hadda lagu soo doortayo lagu dhisay aqalka sare hase yeeshee berigaas aan soo dhammaystirnay waxaa waxaa la goostay in dib u eegis lagu sameeyo meelo badan laga turxaan bixiyo meelooyin kale u baahan arrimo siyaasadeed in laga heshiiyana la galo ay ka mid tahay federaaleynta maamul gobollada oo markaas aan dhisnayn maamul goboleedyada qaarkood ayaa aragtiyo ka qaba qodobo ku jira dastuurka sidoo kalena habka maamul ee caasimadda muqdisho ama gobolka banaadir ayaa iyana ay tahay in lagu qeexo dastuurka gobolka banaadir maanta guddoomiye ku-xigeenka gobolka maadaam maluuka cabdiqaadir waatay ka hadashay ay tiri maqaamka caasimadda iyo gobolka banaadir waa in la bilaabaa doodiisii waan ka wada hadalnay madaxda waddanka waxaan kaloo ka wada hadalnay madaxda gobolka guddoomiye taabit inaan bilowno wada hadalkeeda wasiirka oo u warramayey wariyaha v o ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa sidoo kale la weydiiyey goorta dib loo eegayo qodobo la xidhiidha awood qaybsiga arrimaha khayraadka iyo wixii la mid ah oo hore dib loogu dhigay waa sida ugu dhaqsdana badan bilaabmi doona wadahadaladooda sida ugu dhaqsi badan badan waxaan rajaynaynaa sanad gudihiisa inaan kusoo dhammaystirna heshiisyadaas wasiirka ayaa mar kale la weydiiyey sababaha keenay in afar sano ay howlaha hirgelinta dastuurku ay hore ugu dhaqaaqi waayeen iyo arrimaha hor istaagay inaan horta gadaal ugu noqdo ma rabo cidna in la eedeeyo aniga ma rabo laakiin kolleyba oo khilaafii jirjiray iyo dowladihii oo khilaafkii badanaabo prime minister iyo madaxweyne dagaalamayeen capacitigii wasaaradda oo aan dhisnayn waxyaalahaasa kolleyba sababay laakiin mana rabo inaan idhaahdo waxba lama qabanin dadka soomaalida waxay u badan yihiin qofka cusub yimaadaba waxba lama soo qabayn la yidhahdo waxba lasoo qabtay wixii lasoo qabtayna waxa waaye weliba weliba guddiga labada guddi wax fiicanay soo qabteen wasiirka ayaa maalmahan kulanno la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada isaga oo la wadaagayay qorshayaasha dib u eegista dastuurka
aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi noogaga diyaariyey shirka wasiirada dastuurka dowladaha dhexe dowladda dhexe iyo dowladaha ama maamul goboleedyada soomaaliya uga furmay magaalada muqdisho
nuurow haatana waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo hayaa wariyaheena jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad walba hadahayo kale maalinta axadda aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan dhegaystayaal ka cudur daaranaynaa barnaamijkeenni toddobaadka hore ee aannu idinka ballanqaadnay inaan ku soo qaadanayno caafimaadka ilkaha inaannu dib u dhignay maxaa yeelay daruufo ka soo kordhay gobolka minnesota ee soomaalida ugu badan dalka maraykanka ay degan yihiin oo waayadanba laga soo sheegaya cudurka jadeecada oo carruurta aad ugu dhacayey toddobaadkan waxaannu barnaamijkeenna diiradda ku saaraynaa cudurka jadeecada oo isbitaalka ay u yaalaan ilmo aad u badan oo soomaali ah inkastoo ay jiraan tiro kooban oo ka mid ah carruurta xanuunsan ee cudurka jadeecada isbitaallada u taal oo aan soomaali ahayn waxaa qadka telefoonka ee magaalada minneabolis noogu jiro doctor mahad cabdulaahi ururshe oo asagu ku takhasusay caafimaadka ilmaha arrintaana si gooni ah ula socdo doctor mahad ugu horreyn ku soo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaysta waa mahadsan tahay jaamac farasle waana dhowahay bal dib inoo yara celi sidee ayuu ku bilowday xaaladda cudurka jadeecada ee gobolka minnesota iyo caruurta soomaalida bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah xanuunkani waa xanuun wuxuu bilowday bishii hore laakiin way dhacdaa markii muddo la joogaba in uu hadba uu soo muuqdo sanadihii lasoo dhaafay oo kale laba kun iyo kow iyo tobankii waa jiray maraykankana meelo kala duwan way ka dhacdaa in nambaro yar oo kooban ay dhacaan sanadkiiba laakiin kan hadda jiraayay waxa weeye bishii labaad buu hadda socdaa wuxuuna ku badan yahay maaragtay sidaad sheegtayba bulshada soomaalida ah inkastoo ay jiraan dad kale doctor mahad marka maxaa sababayo in cudurkani uu ku badan yahay bulshada soomaalida ee gobolka ku nool marka koowaad horta cudurkani waa cudur uu sababo virus oo waa cudur la isu gudbiyo sababta marka keentay in dadka soomaalida uu ku badan yahay waxa weeye habkii looga hortegi jiray oo ahaa talaal talaalka cudurkan jadeecada oo dadka soomaalida ahi ilmahooda ayna sida badan siinin baqdin ay ka baqaan talaalkaas oo la sheegay inuu cudurro kala keeno marka maadaama aynan tallaalayn bulshadeennu ee iyaga ah dadka u nugul inay cudurka qaadaan kan oo ah cudur si sahlan la isugu gudbiyo qofkii aan tallaalayn tusaale waxaad naga siisaa cudurkani ayuu ku dhacaa ilmaha uu ku dhici karo da-doodu qiyaastii dadka uu la filayo inuu ku dhaco bal tusaale naga sii xanuunkani waxa weeye qof kasta oo aan ka tallaalayn ama aan maarata cudurku horey ugu dhicin wuu ku dhici karaa maadaama uu yahay xanuun laisu gudbiyo laakiin carruurta ayuu ku badan yahay da-da way kala khatar badan tahay laakiin hadda cunug dhashay ilaa iyo da-da toddobiiyo tobanka carruurta wuu ku badan yahay laakiin ilmaha dhashay waxaa laga yaabaa inuu difaac ka helo xagga hooyadii haddii hooyadii la tallaalay ama xanuunka horey ugu dhacay ilmaha markaa dhashay waxaa laga yaabaa inuu weli difaac leeyahay laakiin khatartu waxay badan tahay ilmaha shanta sano ka yar weli waxay aada usii badan tahay laba sano hadday ka yar yihiin si bal aan sawir guud uga qaadano xaaladda hadda siday tahay tiro nooga dhig imise carruura oo soomaali ah ayaa ilaa iyo hadda la og yahay inuu ku dhacay tirada guud ee dadka uu ku dhacayna intay la eg tahay nambarka la og yahay guud ahaan waxa weeye afar iyo konton sideed iyo afartan waa deegaanka henepin ee magaalada minneapolis iyo hareeraheeda laba ka mid a waa ramsey st paul magaalada maaragtay mataanaha magaalada tan afarna waa ka baxsan yihiin oo waa crowing tiradaas waa tiradii maalintii jimcada ah afartan iyo toddoba ayaa soomaali ah marka xagga carruurta iyo dadka weyn laga fiiriyo konton iyo afarta guud konton iyo koob ayaa carruur ah saddexda kalena waa dad qaangaar ah carruur marka laleeyahy waxaa weeye wax sanad ka yar ilaa iyo toddobiiyo toban sano iyagaas laftigooda waa la kala qaaday yaan tallaalan yaase tallaalan konton iyo afartaa konton iyo kow kamid ihi ma tallaalna hal qof waxa weeye hal mar talaal laba talaal baa la siiyaa mid kamid uu qaatay laba kamidana labadii jeerba waa la talaalay marka afar iyo kontonkaas qof inta aanan usoo gudbin dhegaystayaasha oo barnaamijka nagala qaybgeli doona haddii eebaha awoodda la idmo waxaan jeclahay inaad marka bal wax nooga taabatid sida loola tacaalay in arrintani wax looga qabto maadaama aad noo sheegtay soomaalida sababaha ay ugu badan tahay inay ka mid tahay arrin ay ka aaminsan yihiin tallaalka ha horta dadaal fara badan baa la bixiyey oo qeybta caafimaadka ee gobolka ay samaysay iyo isbitaallada iyo dadka ku mashquulsan caafimaadka gobolka ay sameeyeen taxadar badan oo ah in la yareeyo horta in habka la isugu gudbiyo cudurka oo si sahlan u gudba neefsiga maarata waa lagu kala qaadi karaa haddii dhacaan yar oo qofka kale uu ku taabto sidoo kale ama ha kugu hindhiso ama ha kugu qufaco dadkii in la baro habkee cudurkani ku kala ku gudbaa waxyaalaha maaragtay khatarta keeni waxaa kamid a inaad meel xataa qof cudurka qabaa uu ku jiray haddaad gasho laba saac waxa weeye ugu yaraan viruska waa ku jiraa meesha marka dadka in la ogeysiiyo oo la yidhaahdo haddii aad calaamadaha leedahay calaamadaha lagu garto oo ah qandho qufac diif badan indhahoo biyo kaa yimaadaan intaan wax kaa soo daadan jirkaaga calaamadaha haddaad leedahay istaal aad imaanaysid inaad istaalka soo wargeliso marka clinigyada iyo isbitaalada waxay sameeyaan maaragtay qofkii in qaarkood meesha gaariyaasha la dhigto looga hortago sanka iyo afka loo daboolo dadka waalidiintana lala xiriiro oo aada loogu dhiirageliyo in cudurkii intaanu kugu dhicinin aada difaacii samaysato oo la tallaalo ciddii ay tahay in la tallaalo dadka qaarkood tallaal ma qaadan karaan iyagana waxaa jira in lagu duro wixii markii lagu tallaalo jirkaaga uu samaysan lahaa oo difaac jireedka ah marka wargelin fara badan baa jirta dadka waa la wacaa dadka qaarkood waraaqaa loo diray wacyigelin badan baa jirta aad baa dadku uga soo jawaabeen oo waalidiin badan oo ilmahooda aan tallaalin hadda way tallaalayaan inkastoo weli ay jiraan dad walwal ka qaba dhibaatada cudurkani tallaalkani uu keeni karo oo aan sal lahayn xagaag waxaan u imaan doonaa haddii eebaha awood la yidhaahdo cudurka dadka uu ku dhaco dhibaatooyinka ay la kulmaan balse waxaan jeclahay inaan dhegeystayaasha u gudbo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka waa sahre jaamac waxaan joogaa minnesota minneabolis waxaan dhakhtarka weydii lahaa cudurkan dilaaga oo waa hore la cirib tiray oo jadeecada ah waxa saacadan oo ugu dhacay ilmaha soomaalida ah oy ugu badan yihiin specially ayagoo jooga maaragtay dalalkii hore u maray sida maaragtay maraykanka oo kale ayagoo ku nool kuwii dalka joogay waaba loo qaateen oo ayaga dhibaatooyin aaba haysto ama daawo la-aan ama shubanka ama nadaafad xumo laakiin ilmahan dalalka hore u maray jooga oo saacadan jadeeca ku dhacday maxaa keenay maxaa qaldamay dhakhtar waxaan weydii lahaa dhakhtar mahad waa mahadsan tahay sahra waa su-aal fiican maxaa anaga cudurka noo badiyey jawaabtu waxa weeye cudurkani saad sheegtayba dhulkii aynu ka nimid iyo adduunka kasoo koraya waa ka jira weli sababta keentay dhulkan in laga waayo markii horena waxay ahayd tallaalka dadka la tallaalayay maadaama bulshadeennu baqdin ay ka qabto tallaalkan ay yaraatay dadka ilmahooda ka tallaalay carruurta oo ilmaheenii ayna difaac u lahayn inay iska celiyaan viruska cudurka keenaya waxay u nugul yihiin inay cudurkii qaadaan haddii ayna tallaalayn ay joogaanna meel aan cudurkii una ku badnayn ama ka jirinin see ku qaadeen waxaa keenaysa bulshadeennu waa bulsho socota oo dhexgasha ilmihii oo aan tallaalayn ayaa waxaa suurtagala inay dalkii ku laabtaan ama africada kale ay tagaan ama asia ay tagaan meelo kale oo cudurkii uu ka jiro ay tagaan ama ayba ka yimaadaan inkastoo sida badan marka la imaanayo oo horeysa lasoo tallaalo laakiin ama caruur ha tagto ama qof weyn ha tago haddana ha soo noqdo cudurkii ha keeno weli lama oga oo qeybta dawladda u qaabilsan caafimaadku ma oga qofkii ugu horreeya oo keenay iyo si meeshuu ka yimid iyo sida lagu kala qaaday laakiin waxaa loo malaynaya waxa weeye bulshadeenu in badan oo kamid i kama tallaalo khaasatan carruurteennu socodkiina waa jiraa marka waxaa ku filan hal qof oo cudurkii qaba oo yimaada oo ama taga dugsigii ama daycarkii ama iskuolkii ama meelihii laga adeegan jiray ama ama degaanadeenu dad isu dhow oo ilmaheenu aada isugu dhex jiraan baynu nahay marka sababtu waxa weeye tallaal la-aanta iyo anagii oo kasoo jeedna ama tagno u safarnoo kasoo noqona dhul cudurkii weli uu ka jiro waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay doctor mahad dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana noogu martay ah doctor mahad cabdulaahi olorshe oo ah dhakhtar caruurta ah waxaana ku falaqeyneynaa maanta haddii eebaha awooda la idmo cudurka jadeecada oo ilmo badan oo soomaaliya ay isbitaalada ugu jiraan gobolka minnesota ee ay soomaalida ugu badan ee maraykanka ay degan yihiin haddii eebaha awoodda la yidhaahdo oo aad doonaysaan inaad nalaga soo xiriirtaan waxaad nooga soo dirtaan emailkeena somali at v o a news dt com waxaan sidoo kale dhegeystayaal ka cudur daaranaynaa qodobkii aanu toddobaadka hore idiin ballan qaadnay ee caafimaadka ilkaha ah inaanu dib u dhignay oo toddobaadyada dambe aad soo maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo maadaama ay arrintan deg dega ah naga soo gashay doctor mahad waxaad wax nooga taabataa haddii ay dhacday oo ilmaha uu cudurka jadeecada ku dhaco daryeelna aysan helin dhibaatooyinka ay la kulmi karaan maxaa ka mid ah waa mahadsantaha jaamac haddii xanuunku ilmaha ku dhaco khatarta horta way kala badan tahay waxay ku xiran tahay ilmuhu intuu leegyahay shan sano wixii ka yar iyo khatar badan bay ugu jiraan waxyaalaha ugu badan oo ku dhaca waxaa kamid a in maskaxda ilmahaasi ay maaragtay bararto ama waxa inflammation dhaho uu ku dhaco caris uu ku dhaco maskaxdu bararto taasoo keeni karta in maskaxda uu maaragtay dhaawac joogtaa uu ku dhaco waxaa kaloo dhici kara in maaragtay ilmuhu uu qaado off wareen ama pneumonia waxa la yidhaahdo ama biyuhu ay ku yaraadaan maadaama ilmihii xumadu leeyahay waxba uusan cunaynin biyo la-aantaas oo kale meelahan daryeelka lahayn waa u dhiman karaan sida badan waxaa dili kara ilmaha waxa weeye ama maskaxdaas dhibaatada gaartay ama neefsiga xaggiisa oo kale in dhibaata kaga timaado tirada marka waxay ku xiran tahay dhibaatooyinku inay dhacaan da-da cunuga oo hadday shan sano ka yar tahay weliba hadday laba sano kasii yar tahay sii badan kunkii cunug waxaa laga yaaba mid kamid a in maskaxdiisa dhib uu gaaro pneumoniada sidoo kale waa badan tahay ear infection ba dhagaha in infection kaga dhaca iman karta dhibaatooyin aada u yar ba marka dhacda oo aada dhif u ah laakiin laga yaabo toddoba sano toban sano kadib xataa maskaxdaada in dhibaata ku dhacdo dadkeenu waxaa laga yaabaa in badanoo kamid a dadka waaweyn oo kale inay jadeeco yaqaanaan oo dhahaan jadeeca waa taanu naqaanay maxaa dhiboo ku jira waa nagu dhacday waa ka biskoonay cadcaadaad baa jira soomaaliyeed oo ay ku daweeyaan laakiin khatar ilaa iyo dhimasho keeni karta waa iman kartaa ma badna iyadoo ku xiran da-da maskaxda iyo sambabada iyo biyo la-aanta baa laga yaabaa ilmuhu inay dhintaan ama dadka qaarkood muddo ilaa iyo toban sano kadib ah in maskaxdiisa isbedel ku timaado dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawowa barnaamijka jaamac waa mahadsan tahay magacaygu waxaa weeye cali maxamed nuur waxaana nin garyaqaan ah waxaan ku noolahay miyabolis norad sambol waxaan u mahad celinayaa bahda hawshaan daadihinaysa iyo doctor mahad cabdullahi awrshi adiga jaamaca daktarkana waa su-aal anigu ma raba inaan weydiiyo badan laakiin kala soo jeedin waxaa weeye daktar sidaad ogsoon tahay misaliska afka qalaad waxaa lagu yidhahda afka hooye waa jadeecada waxay ka mid tahay lixda cudur oo dilaaga ah vital diseaska haddana gaar ahaan waxay kasii mid tahay saddex cudur oo loo yaqaano missilis mambis and rubella inta badanna carruurtay ku dhacaan waxaa weeye marka anigu hadda dib ugu noqon maayo oo siday ku timid iyo mahadakaagaadha jasaka allah khayr waad noo sharaxday laakiin waxaan kuu sheegayaa kugu warganaya waa og tahay dhibaatada weyn annaga arrinta soomaalidana haysta waxay tahay bulshada ama america ama mayabolis dad badan oo soomaaliyad degayin waxaa weeye waxaa faabiya laga qabaa tallaalka ama vaccinationka waxa la yidhahda ilmaha haddii aan la tallaalinna waxay u nuglaanahayaan in si fudud cudurka ugu dhaco cudurada misliskan waxay ka mid yihiin cudurada loo yaqaano communicable disease cudurada la kala ama contagioska haddaba waalidka soomaaliyeed ee doctor waxaan usoo jeedinayaa inay qaataan iyo jaamaco talooyinka dhakhaatiirta ilmaha inaan guryaha lagu haynin ee la geeyay rugaha caafimaadka waayahay
ilmaha in tallaalkooda lagula dadaalo tallaalka shaki bay ka qabaan waxa qaar waxaan aaminsanaha dhaqano hore qadiimi waxaa laleeyahay daawada ku tallaalaya ma naqaano ma garatajaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay garyaqaan cali maxamed nuur dhakhtarkan dhakhtarkan u daynaynaa inuu faahfaahin kusii daro waa mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay cali waa tala fiican oo maaragtay aqoon-yahanka bulshadeena soomaaliyeed looga baahan yahay inay dadka gaarsiiyaan kasakow dadka caafimaadka ku takhasusay marka waa tala fiican weeye xanuunkani cudurada dilaagu ka mid yahay waa cudur looga hortegi karo si sahlan haddii la tallaalo tallaal la-aantu waa sababta keentay in xanuunku innaga nagu dhaco marka dad badan oo waalidiinta kamid ee aad bay umahadsan yihiin way ka jawaabeen oo ilmahooda way bilaabeen inay tallaalaan xaqadiina waxa weeye waalidku sababta uu u diidayo tallaalka ma ahan wax kale laakiin waa wanaag iyo go-aan fiican inuu u qaato ilmihiisa iyo baqdinta aan wax salka lahayn cilmiyan ee la abuuray ah in tallaalkan uu cudur keenayo ma jirto wax caddayn cilmi ku salaysan oo sheegaya tallaalkani uu xanuun keeno kale autismka xanuunka la dhaho oo ay soomaalidu aada uga baqayso dhab ahaantii waxa weeye tallaalkani markii ugu horreysay oo dalkan maraykanka laga bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii wixii ka horreeyey ayuu xanuunka autism ku jiray oo maaragtay kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii bay ahayd markii daktar caner oo kale xanuunkan uu daraasada ka sameeyey afar iyo afartankii marka xanuunkan baa jiray ka hor intaan tallaalkan la samayn wax caddayna ma jirto laakiin hadda caddayn baynu haynaa in jadeecadii ay jirto oo oo maaragtay tallaalkii loo baahan yahay way mahadsan yihiin dad badan oo waalidiina oo ilmahooda eh, go-aan fiican u qaatay inay Waayo.
talaalaan Eh, inta kale xoogaa shakisanna waxaan leenahay shakiga iska saara dhibaato jirta weeye ilmihiina tallaala doctor mahad waxaan arrintan rabnaa inaan uga faa'iidaysano marka laga tago reer minnesota iyo maraykanka dadka soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool khaasatan eh, afrikada bari sidee ayay ula tacaali karaan tillaabooyinka ay iyagu qaadi karaan hadday dareemaan arrimahan meel walbood joogto ama north america ha ahaato ama yurub ama africa halka waxa weeye ka hortag in laga hortago oo oo ah in la tallaalo ilmaha ilmaha gaaray sa- labiyo toban bilood ilaa iyo shan iyo toban bilood in marka uhor tallaalka u horreeya la siiyo laguna celiyo marka afar ilaa iyo lix sano ay jiraan soomaaliya haddaad joogtana waa baahidaadu waa kasii badan tahay waayo waxaad joogtaa xanuunkii meeshii uu ku badnaa haddii dhibaato dhacdo xanuunkii ilmihii uu ku dhacana aadan haysan fursad la- loola tacaalo daawo rasmiga ma jirto haddii xanuun kugu dhaco aan ka ahayn dhibaatooyinka kale soo muuqda oo ah biyo yaraan hadday kugu dhacaan in ilmihii maaragtay biyihii loo celiyo haddii neefsigu uu dhibayo neefsigii loo kabo waxaas oo dhan ma heli kartid si sahlan baa maaragtay laga yaabaa ilmaha jooga soomaaliya inay ugu dhintaan xanuunkan oo ay dhif tahay halkan marka aad joogto marka soomaaliya haddaad joogto baahidaadu waa kasii badan tahay meel walbood joogtana xalku waxa weeye ka hortag inaad samayso oo laga tallaalo ilmaha waayahay wakhtiga oo oo ciriiri nagu soo noqonayo waxaan jeclahay dhegeysto kale inaan eh, fursad siiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka asalaamu calaykum waa idin salaamay magacaygu waa xabiibo cali faarax Eh, waxaan deganahay gobolka minnesota magaalada minneapolis waan salaamayaa doctor mahad iyo walaal jaamac Een, fursadda ay siiyeen inaan ka qayb galo barnaamijkan waa mahadsantihiin doctorka ayaan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan eh, tallaalka iyo fikradaha laga qabo xunxun Een, oo aan jirin soo shoo- soo sheega dhakhtarkuba aan jirin ani waxaan ahaa dadka waalidiinta ka qaba fikraddaas xun ilaa haddana waan ahay waan qabaa weli waa aaminsanahay waxaa raba inaa ogaada yaa ballan qaadaya oo promis garaynaya inuu cunugan haddii la talaalo ama ama arka la siiyo yaa mas-uuliyadda yaa qaadaya cunugan inuusan ku dhacaynin talla ee cudurka la yidhaha autismka maadaama aan fikraddaas aniga aan aaminsanahay ay ugu qunfulantaha waxaan jeclahay inaad xabiiba kusii jirto si aad dhakhtarka eh, aada ula wadaagtid haddii aad weli su-aal kale usii baahan tahay arrintan doctor mahad kusoo dhowow ah waa mahadsantahay xabiba waa su-aal aada u fiican oo ay ahayd in laisweydiiyo yaa ballan qaadaya inaan cudurku ku dhacaynin ilmaha la tallaalay Eh, qofna eh, ilaahunbaa ballan qaadi kara waayo hal waa waa kuu sheegi karnaa eh, dhakhaatiirta iyo dadka cilmi baarayaasha ahi ma jirto xaqiiqo cilmi ku salaysan ama baaritaan sax ah oo sheegaya inuu xiriir ka dhexeeya tallaalkan mmr-ka iyo autism-ka taas wey taan kuu ballan qaadi karno waxaana ballan qaadi karin in ilmahaaga ama ilmaha kale aan xanuunka ku dhici karin waayo waxaa suurtagal ah ilmahaasi inuu ay ku jiraan jirkiisa eh, sababkii ku keeni lahaa in xanuunku ku dhaco marka eh, qofna kuma oran karo ilmahani autism kuma dhacay laakiin waxaan ku oran karnaa tallaalkan mmr-ku autism ma keeno laakiin ilmahan ma ku dhici karaa autism haa wuu ku dhici karaa laakiin sababku ma ahan tallaalka e waxyaalaha hadda baqdinta sii badiyay ka sokow qoraalkii ninka ingiriiska dhakhtarka ingiriiska sameeyey oo aan sax ahayn waxyaalaha baqdin keena waxa weeye xilliga tallaalkan ilmaha la iyo waktiga ugu badan ee calaamadaha eh, cudurka autismka ay soo muuqdaan ayaa isku wakti ah ilmihii oo aan waalidku weli dareemin in dhibaata jirto tallaalkii marka la siiyo bilo kadib ama wakti kadib xanuunka kasoo muuqdo e, waxay sahlaysaa in baqrintii sii badato oo ahayd e, ma- tallaalka kadib ayaa dhibkan yimid laakiin hal baan ma ballan qaadi karno inaan ilmaha aan cudurka ku dhici doonin laakiin xa- waxaan ku dhihi karaa xa- tallaalkani ma keeno e, autism tusaale waxaa kugu filan keliya xagga cilmi markaan loo fiirin ee dabagalka ah intii bulshadeenna ay ku badatay in tallaalka laga baqo oo dad badan oo waalidiinteena kamid ihi ay ilmahooda ka joojiyeen inay mmr-ka siiyaan ama tallaalka siiyaan xanuunkii autismku ma yaraan bal waa sii badanaya taas waxay kuu sheegaysaa ta- tallaalka inayna ahayn cillad dhibaatooyin kalaa jira waa arrin kale oo u baahan in laga hadlo waktigeedana leh oo waa arrin dheer oo u baahan marka ilmahan t- ma ku dhacayaa cudurkii ma ballan qaadi karno laakiin waxaan ku dhihi karaa tallaalkani ma keeno xanuunkaas Eh, xabiiba arrintaasee u aragtaa wallaahi em, horta dhakhtarku isagaa iiga cilmi badan laakiin aniga asawaarid ahaan iyo hooyo ahaan en, wadankan muddo badan aan aan aan joogo carruur badanna waa ku dhalay fikirka ah eh, autism ma keeno mm r-ku en, ma keeno asaga exactly laakiin relator uu la leeyahay wuu saboor gareeyaa wax uu ina taasa ani aaminsana inuu saboor gareeyo cunugii oo oo maaragtay autismkii aan aad ugu badnayn oo laga yaabo inuu generic ahaan keeno haddii tallaalkaas la siiyo tallaalada kale oo dhan ma haddii tallaalkaas la siiyo waxaan aaminsanahay cunugaygii oo aqligiisii okay yahay n oo maaragtay activitydiisi kaleeto okay yahay haddaan tallaalkaas siiyo waxaan aaminsanahay inuu maaragtay oo autism noqonayo waaya waana igu dhacday allaha caafiyo cunuga ee xabiibo aad iyo aad ayaad um- ugu mahadsan tahay su-aalahaasi dhakhtar mahad ee waad maqlaysaa xabiiba ee weli waxay tidhi arrintaasi inkastoo dhakhtarka iga cilmi badan yahay shaki baan ka qabaa marka waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhakhaatiirta soomaalida ee adiga aad ka mid tahay ee minnesota oo la sheegay inay meelaha autismka ku badan yahay ay ka mid tahay maxaa idinkaga aadan door inaad soomaalida si fiican eh, ola fadhiisataan oo wacyigelinta joornaalkii soo saaray markii hore qoraalka dhakhtarka ingiriiska uu qoray ee la beeniyey ise joornaalka uu beeniyey raaligelina ka bixiyey in laga daba tago door intee aan idinkaga aadan horta waa mahadsan tahay xabiiba waana xaq bayna u leedahay inay ilmaheeda u walwasho Ah, waayo waa dhibaato jirta oo bulshadii lagu arkay waxa ay aaminsan tahay iyo waxa xaqiiqda tahayna waa laba wax caddayn dhaba ma jirto keligaana maahan waalidiin waxaa jira dhakhaatiir carruur ah waalidiin waxaa jira cilmi baarayaal caafimaadka ah oo ilmahooda ay cudurka autismka qabaan weli lagama hayo iyo kuwo kamida oo ku doodaya mmr-ka ayaa maaragtay ku keenay xanuunka haddii markaad oran lahayd mmr-ka maaragtay waxaan keenaya ama talaalkan dad badan oo hawshan ka shaqeeya oo dhakhaatiir carruura kuwa cilmi baarayaal ah oo ilmahoodii qabaan baa ku dhiiran lahaa in ay eh, ku- talaalka ku eedeeyaan hadday u helayaan daliil eh, iyo wax sheegaya inay arrintaasi ay jirto joornaalka eh, waxaan qoray eh, ninkii eh, markii u horreysay eh, sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii bay ahayd markuu arrintan qoray dad badan baa la sameeyey oo maaragtay ilaa iyo saddex iyo toban qof bay ahaayeen dadkii cilmi cilmibaarayaasha ah oo arrintan sameeyey toban kamidii way ka laabteen laba kun iyo afartii markii ay ogaadeen in wax isdabamaris iyo arrimo oo maaragtay aan sax ahayn ay ku jirtay habkii cilmiga loo sameeyey ee cilmibaarista loo sameeyey saxna ma ahayn arrimo dhaqaale iyo waxyaalo kale ku saabsan oo maaragtay ahayd joornaalkuna eh, laba kun iyo tobankii buu eh, qoraalkii ka saaray oo ka noqday ilaa markii dambe dhakhtarku uu xataa uu lumiyey shatigii ama laysinkii dhakhtarnimada ee dalka ingiriiska oo oo maaragtay uuna hadda dhakhtar uunan ahayn waa jeclaan lahayn aniga iyo dhakhaatiir kale iyo cilmibaarayaal kale qof soo hela mmr iyo autism inay sabab isu leeyihiin qof walba waktigiisu ku bixin lahaa noloshiisa oo dhan buu maaragtay gelin lahaa inuu soo helo waa tahay doctor Mar- mahad eh, raalli adoo ah wakhtiga ayaa naga sii gebagaboobaya waxaan rabaa inaan fursad kuu siiyo inaad qodob dardaarana aad waalidiinta ku tiraahdid iyo dhammaan jaaliyadaba ah waa mahadsan tahay jaamac Eh, waalidiinta waxaan kula dardaarmi lahaa Eh, xanuunkani waa xaqiiqo dhab hoan aragno sida looga hortegi karana waxa weye ilmaha in la tallaalo waxaan kula dardaarmi lahaa waalidiinta sida in badanoo kamid ah ay yeeleen oo ah inay ilmihii tallaalayaan hadda inay inta kalena ku daydaan oo ilmaha ay tallaalaan marka labaadna xanuunkan kale in aynu intii aynu badin lahayn inaan dhahno dhibaatuu keenay tallaal baa keenay inaan waqti badan gelino inaynu isu nimaadno dadka eh, dhakhaatiirta iyo cilmibaarayaasha laga waraysto dadaal lagu bixiyo in la ogaado eh, maxaa anaga nagu keeni kara xaqiiqadii waa arrin aan aada uga fikirayno laakiin jawaabo ma hayno laakiin waxaan ku talin lahaa kow shadeeca hadda jirta hala tallaalo labo xanuunkan si aan ugu dhabagalno see lagu yarayn karaa kow intii dalka aynu kasoo tagnay waxyaalaha nolosheena iska bedelay oo ay kamid tahay caafimaadka maskaxda ee hooyada in la hagaajiyo waktiga ay hooyada uurka leedahay oo hooyadu eh, waktigaas inaynan walwaal iyo walaac iyo culaysyo badan oo dhaqaale iyo nololeed iyo qoys aynay jirinin Eh, iyo waxyaalaha hooyooyinku marka ay uurka leeyihiin ay u baahan yihiin oo maaragtay vitamins iyo waxay qaadan lahaayeen iyo dhakhtarkeeda inay la xiriirto macnaha hooyooyinka uurka yeelan doona hadda laga bilaabo inay xilligaas ay uurka leeyihiin ay nolol fiican oo maskaxiyan iyo jir ahaanba caafimaad qabta ay ku noolaadaan waxaan cunayna lafteeda aan ka fikarno taasna waa ku dardaarmi lahaa Waa- si aan u ogaano maxaa iska kaaya bedelay intii aanu dalkii ka nimid iyadoo weliba ay meesha ku jirto lama oran karo eh, autism soomaaliya kama jirin dhegaystayaal barnaamijkeeni wicitaanka toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanaynay cudurka jadeecada oo ku sii fidaya gobolkaasi minnesota carruur badan oo soomaali ahna ay la soo daateen waxaan aad uga mahadcelinayaa doctor mahad cabdulaahi ururushe oo ku takhasusay carruurta inagalana qayb qaadanayay iyo weliba dhegaystayaashiina soo wacay iyo guud ahaan dhegaystayaasha hawada nagala socda tan iyo toddobaadkeena dambe haddii aabbaha awoodda la yidhaahdo oo aanu ku soo qaadanayno musuq maasuqa iyo sida uu uga dhaco soomaaliya waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
jaamac buulle jaamac ayaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaan ka dhegaystaha halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a markaana puntland roobab xoogan ayaa ka da-ay deegaanada puntland waxaana roobabkaasi ay sababeen dhimashada ilaa iyo shan qof sidoo kalena daadadka ka dhashay roobabka waxa ay hakadgeliyeen isu socodka gaadiidka haddaba wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo hadda ku sugan toga durdur oo magaalada boosaaso u jira sagaashan kilomitir ayaa khadka telefoonka ugu warantay ismaaciil xuseen farjar ismaaciil aad ayaad umahadsan tahay waxaan ka imi magaalada boosaaso saaka subaxnimadii muddo lix saacadood ayaan waxaan ku sugnahay toga la dhaho durdur oo meesha la dhaho ceelda ceel daahir oo magaalada boosaaso u jirta siddeetan kilomitir halkaa waxaa jooga gaadiid aada u tiro badan oo qeybtood gobolka mudug waqooyi ka yimi dhinaca kale ee boosaaso aan ka imi ismaaciil oo waxaa jooga gaadiid aada u tiro badan oo dadku way xagaabaxayaan meelaha roobka ka daayay u socdaan qeybtood kuleelkay ka ka cararayaan marka way noo suurtageli weyda inaan isu gudubno toga biyo badan ayaa ismaaciil oo maraya gaadiid isku dayay qeybtood biyay jiideen oo waxay dhex yaalin toga walo biyuhu hadda waa yaryaraanayaan inta way ka badnaayeen baa la yidhi marka ismaaciilow raxmadda eebe dhulka si aaday uga da-day way jiraan meelo yar oo roobka uusan ka di'in laakiin ma badna marka togagii biyaha ay mari jireen laamiga qaar ayaa kusoo fatahay wadooyinka isu socodka gaadiidka way xanimeen qaar ka mid a dareewaliinta wada gaadiidka xamuulka waxay ii sheegeen ilaa iyo habeennimadii xalay ama ku dhawaad afar laanta saac inay ku sugnaayeen toga durduri labadiisa dhinac marka ismaaciil xaaladda waa sidaa faadumo haddaan dhinaca kale ku weydiiyo ilaa hadda roobabkaa da-ayaa wax khasaare ah ma u geysteen dad iyo dunyadaba ismaaciil waxaa lagu soo waramayaa deegaanka unuun roobkii maalinimadii shalay da-ay ee ka tirsan gobolka bari in uu toga xoorehe la dhaho oo unuun ku dhow qiyaastii magaalada qandala u jira boqol iyo labaatan kilomitir ayaa waxaa togaasi biyihiis waxay la tageen laba caruur oo walaalo ah oo lix jir iyo sideed jir ah waa wiil iyo gabar way dhinteen sidoo kale wararka ka imaanaya nugaal gaar ahaan deegaanka xarfo iyo buurtinle meel aagaga ku dhow waxaa la sheegaya saddex caruur oo walaalo ah in biyaha daadku ay la tageen roobka shala da-ay marka ismaaciil intaa un ayaa khasaaraha la sheegayaa laakiin dadku aada bay umahadiyeen raxmadda eebe waxaa kaloo roobkan markaan dhinaca dhibaatada aan ka hadlayno waad ogta ismaaciil oo dhulku abaar buu kusoo raagay marka biyihii dhulka meelaha biyoqabatinka ah nadiif maaha dadku biyihii bay caddeen meelo kamid a gobolka sanaag oo kale dhahar halay sheegay carruur inay u dhimatay suwanbiyood fuulooyinka qayb ayaa laga soo sheegayaa walow dadku ay meelaha biyaha kharaaraya biyaha doonteeno biyaha xareedda laguma kalsoonaan karo marka subankaa uun meelo uu ka dilaacana ismaaciil oo way jirtaa iyo isu socodka gaadiidka oo maaragtay mararka qeybtood marka roobku do-o ay gaadiidku xanimayaan iminka anigu ismaaciilow waxaan socdaa carmo waxay ii jidhaa waxay ii jidhaa shan kilomitr laakiin ma suurta gelin weli biyaha dartood waxaan kamid ahay dadweyne aada u fara badan oo ku sugan meel udhexaysa toga durdur iyo iyo iyo iyo tuulada ceeldaaxir waan gartay faadumay gaadiidkan oo kale goobta ku xanibanay marka ma gaadiid ganacsibaa mise waa gaadiidkii kale ee caadiyan isaga kala gooshi jiray deegaanada puntland gaadiidku waxay u badan yihiin gawaarida loo yaqaan waaraadka candhameedlaha ilaa etoobiya ilaa koonfurta soomaaliya ilaa gobolada dhexe ayay isaga gooshaan qaybtood waxay ka yimaadeen dhinaca gobolada dhexe oo daabul bay waxay usoo aadeen dekeda boosaaso qaarna dekeda boosaaso xamuul aada culus bay sidaan marka shiraacasaana roobabka looga xiray dareewaliinta qaybtood waxay ii sheegeen ilaa habeennimadii xalay inay meesha ku sugan yihiin walow meesha gaadiidku uu joogo labada dhinacba ay ka jiraan degmada carmo iyo tuulada ceel daahir marka dadku halkaasay adeega u aadayeen meelahaasay cunno u aadayeen marka biyo la-aan iyo cunto la-aan lama soo gudboonaan laakiin waxaan oran karaa safarkii aanba isku daray ismaaciil oo safarka iyaga baa hakad gala laakiin dib kale ma jiro
aad iyo aad bay umahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac oo nooga warramaysay roobabka da-ay gobolada bari ee soomaaliya waxay khadka telefoonka ugu warramaysay waryaheena ismaaciil xuseen farjar haatanna waa barnaamijkii dhaqankiiyo hidaha waxaynu hayaa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal bulsho waliba waxay leedahay habnololeed ay u baratay nolol ay u haysato inay madhaafaan tahay siiba bulshooyinka raacatada ah ee sida weyn naftooda kalsoonida ugu qaba farsamo cusub iyo dhaqan hor le kii ay ahaataba kolkii ay wax cusubi bulshooyinkaa la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan yaa baa rabbi ku ridaa wayna ka argagaxaan waxay u qaataan adduunye gadoon iyo in la gaaray wakhtigii aadanaha si wadajir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay ku farxaane waxay u qaataan wax la isku ibtiraynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto taasi waxay guud ahaan hiddahooda tahay meel kasta ha joogeene bulshooyinka dambeeya ee raacatanimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshoodu ku tiirsan yahay soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn waxaa la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xoolo raacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaalaan markay soo dulmaraan iyaga oo leh imad alla soo dhac burbur ilaah idankii oo waddooyinka ay ag degan yihiinna markay soo maraan ay baabuurta ku dhagxiyaan su-aal baa kolka meeshan ka dhalan karta taasoo ah ma shisheeye nacayb baa sidaas ugu wacan mase waa cuseyb nacayb waxaan ka wadaa ma nacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay dayuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan la'yihiinna waxa cirka sarehee haabaya ee ayan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su-aasheenna u dhowdahay markii dhab wax loogu fiirsado guuleed jucufe samatar gamuuto cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qalabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba la yaabay isla markiibana wax ka yidhi yaabkaas dadku wada qabay hala qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada maxaa yeelay maanseyahanka magacaas u qalmaayay badanaa ka aragti dheer kana fiiro durugsan dadka kale ee uu la nool yahay durbadiiba waxbuu dareemaa durbadiiba waxbaa uga baxa kolkaas buu gabay ama geeraar ku waadhiyaa gabyaagii guuleed jocfa la oran jiray ee reergadoodka ahaa ayaa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo soddonkii wuxuu arkay dayuurad samadahe haabaysa oo inkastoo isagu uu rumaysan kari la'aa haddana laleeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga markaas buu tix uu tiriyey oo cunsulaale loo yaqaan wuxuu ku daray tuduc uu ku soo qaaday gaadiidkaa cusub wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee casho noolba waxaa kuu iman camal adyaabtaaye cara dheer wax loo jeedi jiray biliya caynkeede sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede caraabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hoyay andheegada cabaadiyo dabayl ciiribaa sida eh in adduunba caynkaa ku lumay sow cunsuro maaha gamuuto cabdilla cali ayaa isna wuxuu soddonadii qarnigii labaatanaad u soo joogay waxyaalihii uu guuleed arkay kuwo lamid ah markaas buu tiriya tixdheero inkastoo aan soo qaargoosan doono wuu kaga hadlay arrimo dhowra oo geyiga soomaalida ku cusbaa ibtirana uu ku tilmaamayo wuxuu la yaabay dayuuradda iyo waayadaas taarkii farriimaha lagu tabin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya waxay ka jira lagaga soo dawin jiray markaas buu yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayeynin alleelkiiyo nahaarkana kabtiga lala ekeynaynin baharsamada ee raamayoo la ambaqaadaya eglan albaabada burco iyo awdal iyo saaxil waa duuni akhbaar waxa ka dhaca saacad kuu imanne ibtiraha wax dhigay gaaladiiyo udubka waarliise waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabankii gabyaal saddexaad oo la oran jiray maxamuud cali beenaley ayaa xiliyadaa wuxuu isna mariyey gabay ka mid a kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo dabayaaqada sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waatuu talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday ololihii laxaadka lahaa ee ciidan kaasoo muddo gaaban gudaheed uu ku wada qabsaday xukuumaddii rooma ee benita mussolini hubkii ay goobahaas u isticmaashay ee ay ciidamadii cadowgeeda ku jabaysay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu bacnaa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxanraxan ah ugaarsan jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhihi jireen dhinac cali beenaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirirayeen reer midigii soomaaliyeed ee degganaa markaas buu indhahal abuur wuxuu ugu fiirsaday fartanka dayuuradihii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la ashqaraaray bahashan sida haadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu galaba ka ugaarsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida ba-an ee ay wax u laynayso iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la irkigay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gaban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geedi bay ka guuraan mase maalinta labaadba way dul joogtaa way ka hayaamaanoo meelaha ay dirirtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan ka dulqablamaysa ee madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaareynaysa wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba wuxuu wax qiyaaso iyo waxay la ahaan weydaba ugu dambaystii wuxuu maxamuud cali ka badin waayey ninkii bahashan sameeyey laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay rooxaanay wax u sheegtay iyo farsamo aqoon siyaado ah oo uu dadka eebadheer yahay inay ugu suuro gashay markaas buu tiriyey tixdan aan kol dhow idin marin doono ee sida layaab kale uu dayuuradda ugu tilmaamay tixdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaagii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu leekaa wuxuu yidhi cirka waxaan sallaanku u surnayn sida sayaariinta oon saraca hoosiyo arrada cagaha saaraynin oo siifaduu kaga hanqarin haadu sara joogsan oo laga salsaliyoon lahayn siiga iyo leexo oon lagu saraaxayn haddaad sumac ku liishaanto balaayadan qalbiga suudisay ee samada xiimaysa oo sool dhexeetiyo hawada sulunsulxaynaysa oo gaarsameeyoon ilaah nolol u suuraynin yaa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii oo sanada dayrtiyo arlada looga suudalayay dhulka wixii socdaa lagu horaa sabay colaadeed ee xagga sare wax kaa dirahaya oo sun iyo baaduud leh oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadaynin inaad samirta mooyee ma jiro waxaad samaysaaye sasar awdan saamo iyo aqad siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexashiya rooris sina waxaadan kaga maag helayn na lagu soo saariib saddex boqol haddaad sii dhaxdo iyo saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba ibliis dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay saancad kama weyna wuxuu wadaba wuxuu ku soo gebagabeeyey saddex meelis oo halqabsi noqday saddexdii ahayd sancalala fajacaalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusiyaa iyo farsamo waxuu sameeyayaaba allaylahay ninkaasaa sanciyo saayiqnimo sheegtay allow ma gebiye in cali beenaley dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayna toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsanya axmed faarax cali daaja oo nala socotinaya barnaamijkaasi dhaqankii iyo daalkad kala socotaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii ganacsiga iyo mukhtaar maxamed catoosh
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga v o a shirkadaha keena qalabka dhismooyinka ayaa kaalin lixaad leh waxay ka qaataan dhismaha magaalooyinka iyo qurxinta daaraha casriga ee dalka laga dhisayo magaalooyin badan ayaa isbeddel horumar iyo bilicda dhismooyinka laga dareemayaa xilligan iyadoo qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwanna uu ku soo badanayo dalka shirkadaha qalabka dhismaha keena sidoo kale waxa ay qalabka ay keenaan deymo wakhtigooda xadidan yaha ay ku siiyaan dadka guryaha dhista wariyaha v o a boosaaso faadime yaasiin jaamac ayaa arrintaasi waraysi kala yeelatay maamulaha shirkadda horseed ee qalabka dhismaha magaalada boosaaso bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaahi maxamuud saciid cira la yidhaahdaa waxaan ahay maamulaha shirkadda horseed building materials company puntland bal marka ugu horeysa waxaad noo sharaxdaa maxay ka bedeshay dhismaha qalabkaad iibisaan marka hore waxyaalo badan bay ka bedeshay waxaad aragtaa muddooyinkai ugu dambeeyey in ay sii kordhayaan ama tadawur badan uu ka jiro xagga dhismaha deegaanada aynu joogno shirkaddu qayb libaaxle bay ka qaadatay inaynu aada u horumariso kaabayaasha sida dhismaha ma garanaysaa waxyaalo badan bay kusoo kordhisay geyiga waxyaaba aa keentaan oo dhismaha horumarka ku sameeya maxaa ka mid a waxyaalo badan baa ka mid a sida dhammaan waxyaalaha guryaha lagu dhiso oo dhan qalabka dhismaha sida jingadaha birihii shubka qoryihii taleliskii xataa dhammaan m d f yada guryaha lagu qurxiyo decorationka ma garanaysaa guryaha shalfiska la geliyo hadda koofarka ah alminium banalka ah kulli waa keenaa habkaad wax u soo iibsataan iyo waddamada ka soo iibsataan waddamo badan baan la macaamilayo wax ka soo gadanaa marka hore dubay imaaraadka wax laga soo gedi jiray secondly baa lagu soo gadan jiray gacanta labaad laakiin hadda shirkadu meelo badan bay ka keentaa sida yurub australia china cumaan indiya germany meelo badan bay ka keentaa waddamadaasa muddooyinka ugu dambeeyey konteenaro bay ku yimaadaan waxay soo maraan salala tuboosaaso muxuu yahay farqiga u dhexeeya qiimihii hore ee alaabtaad ku iibin jirdheen iyo kan iminka aad ku iibisaan dabcan waxay ka muuqataa sida dhismuhu u horumarayo iyo dadka agabka la gadanayo waagii horeeto xoogaa qiimuhu wuu kululaa waxaa laga soo qaadan jiray dubay boosaaso imaan jirtay gacan labaad baa lagu soo gadan jiray hadda waxaa laga keenayaa meelihii warshadii baa lala macaamilayaa si toos ah deetana qiimihii hadda marka dadkii wuu u jebnaanayaayoo qiimo jaban baanu hadda ka siinaa gobollada puntland oo kale ama soomaaliya oo kale markaan eegnoba waa gobolladee gobollada ugu dhismaha badan ee qalabka dhismaha ina ka iibsada meelaha ugu badan boosaaso aad bay u qaadataa gobolada dhexe baa aad noola macaamila qoyiga naftirkiisu way qaataan siba gobolada dhexe cadaado dhuusamareeb gaalkacyo garoowe qardho carmo meelo badan baa hadda dhismuhu ka furan yahay xarumo badan aanu ku leenahay boosaaso keliya lix xarumood baanu ku leenahay waxaa la sheegaa in ganacsatadu ay shirkadaha dhismuhu u sahleen in ay lacago aan dulsaar ahayn macnaa alaabta intay siiyaan iyadoon lacagi dulsaar ku ahayn ay bilo ama sanado ku yeeshaan arrimaha maxaa ka jira ha way jirtaa qofkii aad baan u saacidnayo in maaragtay muddo la siiyo time la siiyo dhowr bilood lix bilood ma garanaysaa saddex bilood in markaa lala macaamilo oo inta guriga uu socdo iyo inta lacagaa uu sugayo si isagina wax ay ugu fududaadaan shirkadiina maaragtay ay uga qayb qaadato maaragtay dibudhiska waddanka muddada wax dulsaara mayaa ka qaada wax dulsaar oo la saaro ma jirto lacagta aanu ku gadno oo saliska kaashka ayaa iyagana invoiceka loogu bixiyaa qalabka dhismaha waxaa la sheegaa inay fududeeyeen shirkadaha dhismaha sida biyogelinta oo kale maadaama tuubooyinka iyo agabkii aad haysaan inaad magaalooyin biyogelisaan kadibna aad kambeniga mas-uulka ka ah biyaha aad noqotaan arrinka maxaa ka jira waanu samaynay taas oo hadda kambenigii waxaan ka samaynay meesha la yihahdo carmo carmo biyogelinta oo dhan magaalada ilaa kun guri annagaan biyaha siina shirkadda biyaha celal ilaa saddexa baanu qodnay way shaqeeyaan ma garanaysaa ilaa kun guri baanu biyogelin u samaynay xataa dhismihii waddanka uu ka dhismeeyey qofkii markaa biyo u geliso oo biyo jaban uu helo waxay ka qayb qaadanaysaa in dhismihiina uu socdo waxay ka qayb qaadanaysaa in deegaankii dadka ay halkaa deegaan badan uu dadka ay degaan oo maaragtay ay halkaasi horumar fiican uu ka jiro waxaa muuqata in guryihii la galaynayo standardk sidii qaabka adduun weynaha oo kale marka agabka noocaasa ma keentaa agabka noocaasa waanu keennaa dhowaana baanu bilownay inaanu keenno waxayna ka qayb qaadanaysaa quruxda iyo bilicda magaalada in maaragtay waddanka uu noqdo wadhan horumari uu ka jiro oo dadka ay maal gashadaan oo la yimaado dhan walba uu ka hormaro maxaad ku hubisaan tayada qalabka sida birta oo kale shimiitada oo kale alwaaxda oo kale wax walba waxay leeyihin grades bay leeyihiin grade a baa jira grade b baa jira c baa jira qofka markaa a e b u keento badana anagu aan soo qaadano alaabta iyadana horseed building lagu yaqaan alaab quality leh a e b baanu keennaa b ga waxa gadanaya qofka xoogaa ay maaragtay lacagtiisu xoogaa xagga lacagta qiimaa u raacaya qofkii kuwa la tirabana eeguu qaadanaya sidaa darteed marka a b markaa qofkii u keento qiimii baa u kala sahlananaya wadamada aanu ka keennana hadba qeyb baanu way ku kala fiican yihiin quality-ga oo hadba maarata waddankii quality fiican baanu ka soo qaadnaa a e b marka sidaasaanu u hubinaa aad baana u kontaroolaa waana waxaa hadda macaamiisha iyadu ay ilaa meel kasta hadda nooga adeeganayaanoo noogu xiran yihiinoo waa waxay ka qayb qaadatay xagga quality-ga qofka maalinta kaa adeegta alaabtaada uu barto maalinta labaadna waa saasuu kugu soo noqonaya macaamiil badanaa ku samaynaysa guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxay nooga eeg barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad mu mahadsanya mukhtaar maxamed catoosh oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ganacsigaal agta dhegeysanayseena waa v o a washington haatana nuuran ka codsado in wararkii caalamka kuwoodii ugu door koronaa uu mid iyo laba inoogu socliyo mahadsanid sandheere dowladda kuuriyada waqooyi ayaa axaddii maanta ay tijaabisay gantaal kuwa ridada dheer oo gaari kara ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo kilomitir aqalka cadda ee looga taliyo maraykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay kuuriyada waqooyi saaraan cunaqabateyn adag waxaa dunida kusii faafaya weerarada lagu jabsanayo kombyuutarada iyada oo ilaa iyo haatan kooxaha weerarka geystay ay jabsadeen tobannaan kun oo kombyuutar oo ku yaala dalal badan oo caalamka ah dhammaan kombyuutarada la jabsaday ayaa isxiraya taasoo ay adag tahay in la isticmaalo ilaa lacag madax furasho ah la siiyo kooxda weerarka geysatay madaxweynaha ugu da-da yar ee soo mara dalka faransa tan iyo naboleon banabert ayaa axaddii maanta loo dhaariyey xilka kadib munaasabad ka dhacday magaalada baris aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur haatana dhinacii heesaha waa heestii hoobelow huubow wayaale iyo fanaanada maryan run
sanadada sugaya sankayga saarano isoo carfayse saxan saxada roobkoon sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse nafta samarageliyo wadankuusi sabaya
heestaasi maryan run ayaa u dambeysay idaacaddaydi fiidnimo inta hadii laadhada berri aynu mar kala kulmi doonno anigoo maxamed cabdinuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abikar oo dhammaanteedna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.